habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada caawa iyo dunida iyo v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka kuna waa koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly com caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiyo dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan qoraalkii xalay ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka puntland ee uu ku sheegay in awoodda puntland uu la wareegay mar haddii uu madaxweyne deni ka maqan yahay isla qodobkaas koo iyo siddeetanaad farqadiisa afraad baa waxay leedahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo dhaarinayaa xilka madaxweynenimo haddii uu madaxweynuhu geeriyoodo iscasilo xilka laga qaado ama ay la soo gudboonaato xaalad xilgudasho la'aan ah oo joogto ah ma aha mid ku meel gaara oo joogto ah wuxuuna haynayaa inta ka harsan muddadii xilka madaxweynaha waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaha oo ku badanaya magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya daawooyinka hadda aadka u badan psychotropic iyo sharoobo kordhiin la dhaho dhalinyarada u badan yihiin gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin in wadamada deriska laga soo galaa si aan maxaa la control aan controli dhaxayn sidoo kale waxaa si caadi ah loogu iibsadaa farmashiyaasha
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee jubbaland oo sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta muranka badan dhalisay ee gobolka gado waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida xiisad ayaa ka soo cusboonaatay barqanimadii maanta gudaha iyo hareeraha masjidka alaqsa ee magaalada qudus iyadoo ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ka saareen dadka reer falastiin ee ku cibaadaysanayay masjidka alaqsa salaadii subax kadib si ay usoo galaan dadka yuhuudda ah israa'iil ayaa soo rogtay go'doomin amni oo ka bilaabanaysa shanta galabnimo muddo laba maalmood ah waxaana la xiriirayaa meelaha laga soo galo marinka khaza falastiiniyiinta ayaa sidoo kale loo ogol yahay in ay galaan israa'iil oo keliya haddii ay jirto xaalad biniaadnimo ama mid caafimaad xalay fiidkii ayay ciidamada israa'iil duqaymo cusub la beegsadeen khaza waxayna bayaan ay soo saareen ku sheegeen in ay beegsadeen xarumaha ciidamada xamaas taasoo jawaab u ahayd gantaal laga soo tuuray marinka ma jirto ama ma jiro xisbi falastiini ah oo weli xaqiijiyey amaba sheegtay gantaalkaasi la riday lama sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay labada shil balse booliska israa'iil ayaa sheegay in guri ku yaala magaalada sedrood uu burbuur soo gaaray iska horimaadyada ka dhacay daanta galbeed ayaa sii kordhaya waxaana sii kordhaysaa cabsida laga qabo in xiisaddu ay faraha ka baxdo milatariga dalka ruushka ayaa sheegay in ay si guul ah u sameeyeen tijaabadii u horreysay ee gantaal cusub oo nooca qaaradaha u kala gudba ah hubkaasi oo uu madaxweyne valadimir putin ku sheegay in uu ka dhigi doono amaba uu ku qasbi doono wadamada reer galbeedka in ay si qooto dheer u fikiraan ka hor intaanay qaadin tallaabooyin gardarro ah oo ka dhan ah ruushka sida uu hadalka u dhigay tijaabada gantaalka sarmaad ayaa ku soo beegantay iyada oo uu cirka isku sii shareerayo amaba isku shareerayso xiisadda u dhexaysa moscow iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain waxayna hoosta ka xariiqday in kremlinku uu xooga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyeerka dhinaca kale xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in ruushka uu maraykanka siiyey ogeysiis hordhac ah oo ku saabsan tijaabada gantaalkan iyadoo oo la raacayo heshiiska cusub ee magaciisa layidhaha start ee ku saabsan xakamaynta hubka nukliyeerka ee dhex maray moscow iyo washington gantaalkan sarmaad ayaa ah gantaal culus oo hawshiisu ay soo socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey waxaana uu ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee sida fudud isaga kala gudba qaaradaha wuxuuna bedelayaa gantaalka lagu magacaabo voivoda oo kaas oo udubdhaxaad u ahaa gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee ruushka dowladda ruushka ayaa u yeedhay safiirada dalalka latviya lithuania iyo estonia waxaanay amar ku bixiyeen ama ku siiyeen in la xidho qunsuliyadaha dalalkaasi ay ku leeyihiin wadanka ruushka arrintan ayay ujeedadeedu tahay in dowladda ruushka ay muujiso sida ay uga xun tahay tallaabooyinka ay ku tilmaantay kuwa aan saaxiibtinimo ahayn wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in tallaabadan ay jawaab u tahay xiritaanka qunsuliyada ruushka ee qunsuliyadaha ruushka ee saddexda dal ku yaala iyo taageerada militari ee ay u fidiyeen ukraine sida ay sheegtay warbaahinta ruushka shaqaalaha qunsuliyadahaasi ayaa la amray in ay uga baxaan ruushka muddo la mid ah tii ay wadamadaasi saddexda ahi u asteeyeen amaba u qabteen diblomaasiyiinta ruushka ee ay dhowaan go-aansadeen in ay mustaafuriyaan dhinaca kale baarlamaanka dalka latviya ayaa si aqlabiyad ah u ansixiyey bayaan ay ku eedeeyeen ruushku in uu xasuuq u geystay shacabka ukraine saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in tobannaan qof ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay waqooyiga afghanistan qaraxa u horreeyey ayaa burburiyey masjid ku yaala magaalada masaar shariif maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan koob iyo toban qof ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi tobaneyo kalena ay ku dhaawacmeen afhayeen u hadlay booliska afghanistan ayaa sheegay in qaraxa labaad oo ahaa mid lagu qarxiyey gaadhi kudhow meel ku dhow saldhigga booliska magaalada qundus waxaana ku dhintay afar qof siddeed toban kalena way ku dhaawacmeen tiradan ayaa aad uga yar tirooyinka ay tabisay warbaahinta gaarka loo leeyahay waa weerarkii labaad ee saddex maalmood gudahood lagu qaado dadka ka soo jeeda qowmiyadda hazara salaasadii laba qarax oo ka dhacay bannaanka dugsi ku yaala xaafadda shiicada ee kabul ayaa dilay ugu yaraan lix qof barqanimadii maanta ayay ahayd markii bam wadada dhinaceeda lagu aasay uu ku qarxay galbeedka caasimada kabul gaar ahaan xaafad ay ku badan yihiin shiicada waxaana ku dhaawacmay labo caruur ah halkan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi axmed cilmi cismaan oo loo yaqaano axmed karaash ayaa qoraal uu xalay soo dhigay boggiisa facebooka waxa uu ku sheegay in mas-uuliyaddii maamulkaasi uu la wareegay maadaama oo uu madaxweyne saciid cabdulaahi deni ka maqan yahay puntland haddaba axmed karaash oo uu hadalka axmed karaash oo cuskanayay dastuurka puntland ayaa hadalhayn ka abuuray puntland maxamed colaad xasan ayaa haddaba fasiraadda hadalka madaxweyne ku-xigeenka weydiiyey cabdilkafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo arrimaha soomaaliya
hadalkaas madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay runtii khilaaf kama jiro oo si haddaad u fiiriso madaxweynihii waa kan ku jira ololaha doorashada oo xamar jira dastuurka puntland u qoran oo inkastoon hafti loo qaadin haddana ay ku dhaqmayso baa xeerinaya awoodaha ay kala leeyihiin iyo marka madaxweynuhu maqan yahay waxa ay noqon karto iyo sida dalka loo maamulayo run ahaantii waxaa ku muuqanaysa qodobka uu soo qaatay madaxweyne ku-xigeenku oo qodobka kow iyo sideetanaad haddaan kuu akriyo wax yar si ay u fahmaan dhegaystayaashoodu wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu qabtaa xilalka madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay ama uusan si kumeel gaar ah xilkiisa u gudan karin marka taas waxaa ka cad inay macnaha xaqiiq tahay muddada hadda uu ololaha ku jiro madaxweynuhu inaanu xilkiisa aanu si toosa u gudan karin marka waxa laaliya wixii puntland ku saabsan inta uu arrintaas kumeelgaarka waana kumeelgaar ma aha inuu xilkii madaxweynaha boqol kiiba boqol la wareegay laakiin waa si haye oo kale weeye sida hadalkaas loo fasirayo marka waxay kutusaysaa inuu sii hayn doono madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash inuu sii hayn doono bay kutusaysaa marka sharciga puntland marka la fiiriyo ku dhisan tahay haddii madaxweynaha uu tago oo xil ka duwan xilka uu hayo oo federaalka sida hadda dani uu sameeyo oo kale uu doonto ma jiraa sharci dhahaya hadduu soo waayo kuma soo noqon karo ama dhahaya marka horeba ma aadi karo haddaad meesha iftiimiso dastuurka puntland kuma qorna hadduu madaxweynuhu shaqo kala doonto sidii laga yeeli lahaa kama hadlayo laakiin isla qodobkaas kow iyo siddeetanaad farqadiisa afraad baa waxay leedahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo dhaarinayaa xilka madaxweynenimo haddii uu madaxweynuhu geeriyoodo iscasilo xilka laga qaado ama ay la soo gudboonaato xaalad xil gudasho la-aan ah oo joogto ah ma aha mid ku meel gaara oo joogto ah wuxuuna haynayaa inta ka harsan muddadii xilka madaxweynaha marka halkaas qodobkaa afraad wuxuu bayaaminayaa haddii uu madaxweynuhu iska tago oo ay joogto tahay markaas xilka waxaa loo dhaarinayaa madaxweyne ku-xigeenka ogowna madaxweyne ku-xigeenka oo aan la dhaarin mas-uuliyadda guud oo dalka ma hayn karo marka waa sii haye marka labadaa qodob oo qodobka kow iyo siddeetanaad oo firqadiisa koowaad iyo tan afraad baa qeexaya wuxuu markay joogto yihiin oo madaxweynuhu iska tago sida hadduu xil kale loo doorto iyo markuu ay kumeel gaar tahay oo sida aad ka warqabto soomaaliya saddexda toddobaad ilaa afarta toddobaad oo soo socota gudahooda yaa la filayaa in madaxweyne la doorto marka arrintaas waxay kuu muujinaysaa deni waxa uu ku maqan yahay inay tahay arrin kumeel gaara keliya ciddii hawshiisa sii haysaana ay shaqo kumeel gaarnimo ah ay hayso marka labadaas shay baa dadku isku khaldaya oo dastuurku aada u kala bayaaminayo laakiin ka hadli mayo inta uu madaxweynuhu shaqadoonka yahay oo qalbigiisa iyo quluubtiisu aanay dalka la joogin see laga yeelayaa dhibaataduna waa meeshaas marka taas xalkeedu waxa weeye sida ay axmed karaash soo saaray inuu hawlihii dowladda sida guddoominta golaha wasiirada shaqooyinka ka socda dalka waxaasoo dhan inta uu deni maqan yahay axmed karaash baa sii wadaya sidaad sheegtay mar haddii uu sharcigu dhigayo waxaaba suuragala in madaxweyne danina uu ogaa oo arrintan ay ku heshiiyeen inuu xilka sii hayo dadku waxay leeyihiin waxay noqon kartaa arrin siyaasadeed oo la doonayo in dani maadaama oo ku jiro doorasho iyo olole cadaadis lagu saarayo aragtidaa ma qabtaa
maya maya arrintaani wax khilaafa oo ay leedahay haba yaraatee horta maba jiraba taas ogow xaqiiqdu waxa weeye deni qalbigiisa iyo jismigiisa iyo maqalkiisa iyo muuqaalkiisu puntland lama joogo sidaa darteed hawsha puntland waxaa haynaya axmed karaash saddexdaas ama afartaa toddobaad oo uu doorashada ku jiro axmed karaashna madaxweyne xilkiis lama wareegin ee waxa weeye waa sii hayn weeye taas macnaheedu waxa weeye in ilaa loo dhaariyo aanu xilkii guud oo madaxweynaha aanu toos ula wareegin marka dadku yay labadaas shay isku khaldin maadaama aanu u qaban karin shaqadii puntland ee deni waxaa hawsha sii wadaya axmed karaash waana sida dastuuriga ah oo qaynuun ku dhigayo khilaaf kaleoo meesha yaallaana ma jiro ugu dambeyntii puntland taariikhdeeda markaad fiirisay maamuladii soo maray waxaan xusuusanaa allah naxariista cabdullaahi yuusuf axmed in berigii uu madaxweynaha federaalka doonanayo uu iska casilay jegaduu hayay marka iscasilaadaasi ma mid qofka uu ikhtiyaar u leeyahay oo isaga un dooranaya mise mid sharci ahaan markaa jiray oo puntland ku khasbayaa jiray ma jirin sharci puntland oo ku khasbayay ma jirin dastuurkaasna runtii dastuur maahayna waxay ahayd iska charter xeer iska xeer jajab u ahaa kan laftiisa hadda abti afti looma qaadin oo waa mid isaga laftiisu iska kumeel gaara ilaa iyo dadku u codeeyo dastuurka labadubana waxay ka hadlimayaan sida madaxweynuhu hadduu danihiisa iska raacdo sidii laga yeeli lahaa ka hadlimayaan marka laga reebo labadaa qodob oo ah markuu dalka ka maqan yahayna madaxweyne ku-xigeenkaa sii haynaya hadduu dhinto ama iscasilo ama isaga wax joogto ah khasaaraha saasa soo gaarana waxaa loo dhaarinayaa madaxweyne ku-xigeenka ilaa madaxweyne ku-xigeenka la dhaariyana cid kale xilka madaxweynaha ma qaban karto kaasi waxau ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha xiriirka caalamiga u waramayey maxamed coraad xasan haatanna kismaayo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabayaan doorashada kuraasta muranka badan dhalisay ee gobolka gedo islamarkaana ay diyaar u yihiin sidii doorashadaasi lagu qaban lahaa degmada ceelwaaqna waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland iyo ciidamo loogu talagalay in ay sugaan amniga doorashada faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad diyaargarowgan ka soconaya degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa ku aadan sidii degmadaasi loogu qaban lahaa doorashada kuraasta lix iyo toban kursi ee deegaan doorashada labaad ee gobolka gado ee jubbaland waxaana degmadaasi maantay gaaray mas-uuliyiin uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo loogu talagalay in amniga ay sugaan doorashooyinka iyo saraakiil ciidan kuwaa oo loogu talagalay in ay xaqiijiyaan ammaanka guud ee degmada ceelwaaq ee gobolka gado sidoo kale waxaa lagu wadaa in degmada ceelwaaq ee gobolka gado ay si wada jira u gaaraan mas-uuliyiin ka kala tirsan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwa oo ku sugan magaalada kismaayo waxaana lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay ka degaan degmada ceelwaaq ee gobolka gado maalinta baritaana waxaa qorshuhu uu yahay in halkaasi lagu qabto doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee lix iyo tobanka kursi qayb ka mid ahi dor siyaad maxamed mursal gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada labaad ee ceelwaq islamar ahaantaana ay imika soo dhammaystireen agabyadii kala duwan ee loogu talagalay in doorashada lagu qabto diyaargarowga aan ka galnay qabashada doorashadii lix iyo tobanka kursi kudhina gadagan doorashada labaad ee jubbaland inaan ila socodsiino shirka jaraa-idna midaan maanta aan u qabanayno waa taa weeye annagoo ku faraxsan inaad qayb ka tihin o ad nala joogtaan haddana waa annagii shir baan galnay oo ka soo wada baxnay shirkaasoon isku dhaafsannay macluumaadkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada doorashada qabashadeeda annagu si jubbaland ahaan wax walba oo loo baahnaa waan dhammaystirnay taasaa farxad noo ah jadwalkii doorashada lagu qaban lahaana shan iyo tobankii bishan baan sii daynay oo waa wada haystaan dhammaan ciddii daranaysa doorashada inay ka qayb galaan sidoo kale shir jaraa'id oo uu qabtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in doorashada ceelwaaq ay diyaar u yihiin in ay qabtaan ka guddi ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed islamar ahaantaana ay ku wajahan yihiin degmadaasi doorashadii ceelwaaq ay dhaqaaqday oo diyaar tahay inay maaragtay lasoo qabto dhaqsana loo baxo guddiyada saddexda heerba ay baxaaniin fiid iyo siid iyo xalinta khilaafaadka si loo soo dhammaystiro doorashadii aan dalka u maamulaynay guud ahaan oo ay ka harsan tahay lix iyo tobankaa iyo saddex xubnood oo ku harsan afar xubnood oo waxay ku harsan yihiin hirshabeelle labaatankaa xubnood ayaa doorashadii saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanka xubnood ahayd ka dhiman sidaa darteed waxaan hadda loo dhaqaaqayaa in lix iyo tobanka kursi oo ceelwaaq oo degaan doorashada labaad ee jubbaland lasoo gabagabeeyo iyada oo guddiyada fiid iyo siid ay dhammaantood wada tegi doonaan muuse geelle guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo hadal qaaday xubno ka tirsan guddiyadooda oo gaaray degmada garbahaarey ee gobolka gado kuwaa oo dhankoodu sheegay in ay degmadaasi ku qaban doonaan doorashada kuraasta baarlamanka lix iyo tobanka kursi waxaan kaleeto oo rabaa inaan xaqiijiyo bisha saddex iyo tobankeedii go-aankii ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo odhanayay in uu caqabado badan dartood loo wareejiyey degaan doorashadii labaad lix iyo tobankii ceelwaaq xubnaha guddiga ka soo horjeeda go-aankaas oo go-aan loo wada dhan yahay ahaa waxaan u arkaynaa inay noqon doonaan xubno doonaya inay carqalateeyaan guud ahaan doorashada dalka ka hor yimaadaan arrintaasna waa uga digaynaa inay waxyaabaha noocaasa iyadoo doorashadii dhammaatay oo wanaag lagu saagootiyey in ay maaragtay waxyaaba noocaasay guddiga dhexdiisa ay ka soo baxdo waa arrin runtii aan aad iyo aada uga xumahay waxaan jeclahay insha allahu inaan bulshada soomaaliyeed u sheego annaga doorashadii soomaaliya aanu mas-uuliyaddeeda haynay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa naga dhammaatay lix iyo tobankan ceel waaqiyaalna waa lasoo gebagabeynayaa sida ugu dhaqsaa badan haddii ilaahay idmo tan iyo markii guddiga doorashooyinka heer federaal ay ka weeciyeen deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaarey islamar ahaantaana ay sheegeen in degmada ceelwaan lagu qabanayo doorashada kuraasta lix iyo tobanka kursi ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf horleh oo ka dhex bilowday guddiga doorashooyinka heer federaal kuwa oo xubno ka tirsan ay gaareen degmada garbahaarey ee gobolka gado halka qaarkoodna ay ku wajahan yihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado halkaa oo labada dhinacba ay doonayaan in ay ku qabtaan doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee lix iyo tobanka kursi ee murunka badan dhalisay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo dhinaca kalena xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee la dhaariyey toddobaadkii hore ayaa xusulduub ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen guddoonka baarlamaanka kadibna ay madaxweyne u dooran lahaayeen magaalada muqdisho waxaa ka socda isdiiwaangelinta xubnaha musharaxiinta u tartamaysa hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya weli wakhti looma cayimin doorashada madaxweynaha laakiin tan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa toddobylabaatanka bishan abriil halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyey in ay dhacdo lixylabaatanka bishan berri waxaa ku eg maalmihii loo qabtay musharaxiinta guddoonka baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay guddiyada labada aqal ayaa weli wada diiwaangelinta iyo shahaadasiinta xubnaha doonaya in ay u tartamaan hogaanka labada aqal iyo ku-xigeenadooda guddiyada qabanqaabada doorashada guddoonka labada aqal ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee guddoonka baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa oo isu soo sharaxeen mas-uuliyiin horey hogaanka usoo qabtay iyo kuwo ka cusub saaxadda siyaasadda waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo ee xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka qaatay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan saddex dumar ah oo laba ka mid ah ay isu soo sharaxeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka iyo mid isu soo taagtay jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey shaqada diiwaangelinta iyo ilaa iyo hadda tirada musharaxiinta isdiiwaangeliyey maanta waa maalintii saddexaad oo diiwaangelinta ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay shan iyo labaatan murashax oo u tartamayo guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeen koobaad iyo ku-xigeenka labaad waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doonno inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadaljeedintii murashaxiinta waxaan rabnaa doorasho hufan ka fog musuq maasuq waxaa jira waa og tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxaan rabnaa inaysan meeshaan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka dhex bilaabato marka doorasho hufan qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshaan ka dhacdo hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihin laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo la xoojiyo doorashadanna waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisayo dowladda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta labada maalmood oo ku xigtan ay noqdaan labadii maalmood oo hadaljeedinta waxaanan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynayo codayn doono dabcan in yacni doorashadaasi ay noqoto doorasho hufan laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay afartan kun oo doolar halkaa sanadkii labada kun lix iyo tobankii ay ka ahayd soddon kun waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenada oo laga dhigay labaatan kun oo doolar halka markii hore ay ka ahayd shan iyo toban kun isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa ayaa ku eg laba iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha ee beri waxaana doorashada guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha shacabka lagu wadaa in ay dhacdo toddoba iyo labaatanka bishan abriil halka tan aqalka sarena la qorsheeyey in ay dhacdo lix iyo labaatanka bisha saynab abuukar v o a muqdisho
hamogaanin dhagaystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhegaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasamey sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaynala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o e da meelo badan oo ka mida soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxaa soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha isugu jiro kaniiniga tubaakada cabitaanka ah waxyaabaha lagu sarqaamo ee qamriga uu ka mid yahay iyo taabuuga dhallinyarada ayaa si aanan horey loo arkin u isticmaalaya sida la sheegay daroogada ayadoo markaasi ay kasoo gelayso xuduudaha dhulka ee soomaaliya uu la wadaago wadamada kale kaniiniyada iyo irbadaha daroogada waxa ay meelaha qaarkood ka heli karaan dhallinyarada ayaa layidhi farmashiyaasha ugu yaraan afar maamul goboleed iyo magaalada muqdisho oon la hadlay saraakiil kala gedisan waxay ii sheegeen in caqabadaha daroogada meelaha qaarkood loo maaro la-yahay agaasimaha isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf cabdi jaaludiin ahna la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dhinaca fayo dhowrka ayaa ii sheegay in isbitaalkiisa uu la tacaalo dhallinyarada isticmaalayso daroogooyinka maandooriyaha ah si joogto ah daawooyinka hadda aadka u badan psychotropic iyo sharoobo kordhiin la dhaho dhalinyarada u badan yihiin gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin inay wadamada deriska naga soo galaan si aan maxaa laha control aan controli ahayn sidoo kalena waxaa si caadi ah loogaga iibsadaa farmashiyaasha oo hadda daawooyin kaleo aad u khatar ahaa kusoo kordhay oo xataa dhaawici kara qofka xubnihiisa muhiimka ah sida beerka iyo keliyaha kasakow addictionka macnaha uu maskaxaan u geysanayo xataa saameyn kara ayaa iyagana kusoo kordhay intooda badan mushkiladda weyn waxaa waaye sahl u helidooda si sahlan ayaa looga heli karaa dawooyin ay ahayd inaan lagu isticmaalin isbitaal aan lagu isticmaalin gacanka aan khibrad u lahayn ayaa waxa ay ay si sahla u taalaa goobaha ganacsiga ah oo dhalinyaraduna ay u heli karaan access inay iibsadaan sidoo kale ma jirta ayadana riqaabo culus oo xuduudaheena saaran oo oo fahamsan ama dareensan dhibta ay leedahay mushkiladaha maandooriyaashaan dalka soo galayo hadday ahaan lahayd dekad ama aeroboor ama xuduudaha dhulka ah runtii maalinna maalinta ka dambayso dimensionka ama maxaan lahaye baaxadda faafitaanka n arrintan waa mushkilad bulshaa way sii kordhaysaa haddii shalay idaraad la joogay nooc kamida maandooriyaasha oo kaniini tusaale ahaan taramadool ah iyo betadiin maanta waxaa kusoo kordhay daawooyin kale oo psychotropic ah oo noocyo badan oo magacyo ay ula baxeen dhalinyarada bilibili buluug hebelow yacni magacyo ay ula baxeen ayaga magaalada muqdisho waa meelaha sida weyn looga dareemaya in daroogada ay dhallinyarada isticmaalayso saameyn ku yeelatay waxbarashadii dhallinyaradaasi amniga gobolka banaadir iyo sidoo kaleeto caafimaadka qaar ka mida dhallinyarada oo la dhigo isbitaalada muqdisho waxaa dhowaantan kasoo ifbaxay dhallinyaro la magacbaxday ciyaal weeraro waxa ay wataan mindiyo ulo iyo sidoo kaleeto dhagaxyo xaafadaha qaarkood marka ay weerar geystaanna dadka ayay dilaan afhayeenka booliiska cabdifataax aadan xasan ayaa ii sheegay in dhallinyaradaasi qaarkood ay qabqabteen islamarkaasina ay ka war heleen in daroogada isticmaalkeeda iyo dhallinyaradaasi dhibaatooyinka geysanayso ay isleeyihiin
ciyaal weero weero markii la dhaho soomaali ahaan waxaa lagu micneeyaa qolo duulaan ah oo ku socota qolo kale marka weero waxaa la yidhaahdaa waxaana loo yaqaanaa waxaa isticmaali jiray ciyaalka xaafadda xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo goob kasta iyo gobol kasta oo leh degmo ay xaafado kala duwan degan yihiin marka hadda waxaa dheeri ku ah oo ku soo kordhay niman waaweyn oo sita tooshash mindiyo iyo wax alla wixii dadka lagu dhacay qaarkoodba ay sidan karaan hubka caadiga sida biskooladaha marka markii aan baarnay cilmibaaris dheer lagu sameeyey waxaan halkee ka yimaadeen maxay ku foogan yihiin dhammaan iyo dadkii la qabtayba waxaa laga helay caddaymo ah inay ayaguna daraagiska qayb ka yihiin oo maandooriyaha loo yaqaano weliba hadda kaniiniga iyo waxyaabahan ay naga soo galeen east africadan badi ay isticmaalayaan marka dhalinyarada ugu badan ee ciyaarweerada ku jira ee waaweyn ee toosashka waaweyn weysito a aragteen hadda marka ma waxaad leedahay caqabadahan ka jira dhinaca amniga sal waxay ku haysaa isticmaalka daroogada ee dhalinyarada de waa fahmi kartaa qof aan waxba cabsanayn oo miirkiisa qaba oo caafimaad qaba oo waalidkii ag jooga in qof bini aadna inti soo baxa inuusan mindi ku dhufo karin dhala madax ugu xiiri karin oo dili karin waas yacni maskax fiyow oo caqligeeda taam yahay in waxaasoo dhan dhiig qof in laga keena raalli ka noqonaya adba waa dareemi kartaa iyo qof kastoo i dhegaysanaya marka sababaha keeni kara kobcinta ciyaal weeradan waxay tahay ujeedadaas oo ah in daraagiskaas lagu dhex qabsado ninka intuu cabo waxdaadsado inuu daraagiskii raadinayo mise uu cabsan yahay lay keeni karto marka annaga waxaan caqabadda ugu badan saarayna inay daraagiskaas tahay in ay bilaabaan mana ahaa naqshadan naqshad muqdisho keliya ka bilaabatay oo dalalkan dariska east africadan badi way kasoo bilaabatay waa la suuliyey marka xamarna hadday ku cusub tahay insha allah maalmihii lasoo dhaafayna howlgal xoog laha laga qabtay oo mid qarsoon iyo mid muuqdaba intaba welina waa ku daba taagannaha insha allah waxaan rajaynaynaa intaan ramadaan ku dhammaanin inay suulaan
maamulka hirshabelle ayaa wado la dagaalanka daroogada iyo dhallinyarada isticmaalayso taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyn bishaar xuseen jimcaale ayaa ii sheegay in daroogada ka soo gelayso xuduudaha ay tahay dhibka ugu weyn ee haysta hirshabelle xashiishadu magaalada way ku badan tahay hadda baryahan waan la dagaalamaynin ilaa iyo hadda waxaanu haynaa ilaa iyo shan jawaana oo xashiishadaas aan soo qabanay oo hadda noo xaraysanoon mar dhowna aan rajaynayno inaan gubi doono meel fagaaro ah iyo ilaa iyo shan kartoon oo khamro ah iyo kuwo kaloo furfura way noo xaraysan yihiin insha allahu maran dheerayne waxaan usoo bandhigi doonaa dadweynaha beledweyne dagaalkaasna waa ku jirnaa laakiin magaalada waxaan dareensanaha inay wax badan ku jiraan inay wax badani soo galaan sidaa daraaddeed dagaalkaasna waa ku jirnaa magaaladana waxa weyne ammaankeeda lama sugi karo ilaa ay waxaasu ka dhex buuxaan maxaa yeelay qoftu markay cabto waxay noqonaysaa qof fuyogi qof waalan qof u dhexaysa waxay doonay samaynaysaa dhibaato fara badan bay noogu haysaa
maxaa ka mida marka waxyaabaha oo caqabadaha adag idinku ahood aragteen ama aad qabateen kamrigaa ka mida taabuugaa ka mida xashiishkaa ka mida iyo kaniinayaal waa inta darooga ka koobantao dhan baan gacanta ku haynaa waana soo bandhigaynaa haddii aluu yidhaahdo marka dadka ugu badan aad ku qabataan waa dhallinyarada maxay yihiin waxyaabaha ammaan darrada ay geysanayaan haddii waa markuu cabana wuxuu samaynayaa dadkiiyo markuu soo cabo laamigu suu istaaga ciyaalkii uma mid turriu qaadana ama xabaduu qaadana dadkii ku xasuuqa dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid a in dad hubaysan markay cabaan ay dadka ay dhibaato u geystaan waxyaalahu dhibaatada ku hay waxaa ka mid a in qoftu markay cabto guriga ay degan tahay ay dhibaato ku hayso ay dadkii dilayso ay dadkii garaacayso ama dadkii uu dhibsanayo dadkii uu ku afuufayo ee baktiga u cabay
dhibaatada daroogada si lamida hirshabelle ayay u saameysay galmudug iyo jubbalandba waxaan isla hadalnay qaar ka mida wasiirada caafimaadka iyo sidoo kaleeta taliyaasha ciidamada wasiirka caafimaadka ee galmudug axmed mire ayaa ii sheegay inay jiraan dad loo xirxiro daroogo lagu qabtay oo ay ka ganacsanayeen dhinaca xuduudda waxa ugu adag oo hadda dhalinyarada ejka waxbarashada ku jirta ay aad ugu runtii ugu waxbarashadiina uga dhaceen dhibaato badanna deegaanka ku hayda waxa waaye isticmaalka daawooyinka cirbadaha laisku duro oo tramadoolka ay kamid tahay oo runtii sida daraagiska loo isticmaalo arrintaasu generationka hadda jira oo dalka waxay ku haysaa caqabado badan ay ku haysaa waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa galmudugba inay saameyn xoogla ku yeelo doonto maadaama dhalinyaradii ay arrintaas u isticmaalaan maanduuriyaha daawooyinkaas ay u isticmaalaan waxay u baahan tahay qorsho weyn oo wacyigelin guud ah oo national ay u baahan tahay waxay u baahan tahay shuruuc guud oo looga soo dalka guud ahaan laga hirgeliyo oo looga hortago maadaama mustaqbalkii dalka ay khatar iyo halis ay ku tahay dhalinyaradii ubaxii dalka ahayna ay hadda arrintaas ay aad ugu runtii ugu saameynayo sidaasi lamid ah waxaa jira shiishada oo aad runtii awal magaalooyinka ku koobnaa jirta laakiin hadda tuulooyinka iyo meelo badan laga helo la geeyey ayadana waxay u baahan tahay si guud runtii in go-aano looga qaato masiiri ah maadaama khatarteedu ay ka badan tahay runtii sida ay bulshada ugu faafayso iyo sida ay dadku aysan u fahamsanayn
haddaba su-aal isweydiin mudan ayaa ah sidee dhalinyarada inay isticmaasho daroogada lagu xaqiijin karaa waxa aan weydiiyey doctor cabdirasaaq yuusuf jalaaludiin agaasimaha isbitaalka martini inta badan waxyaabahaas wax aad u qarsoon waaye mana jeclo dhalinyaradu in lagu ogaado ama laga ogaado runtii marka ogaanshaha ayaa marka hore adag waxaa la ogaanayaa qofka markii laba xaaladood mid ay ku imaato waa mid inay xaalad caafimaad ay ku imaato halisaho isbitaal la keeno oo baaritaanada la samaynayo kadib lagu ogaado in uu addiction jiro iyo mid inuu qofku drop out noqdo oo uu waxbarashadii ka haro uu zigsaago dhalinyaro badan saasaa lagu ogaadaa oo iskuolkii iyo soo xaadiridii iyo jaamacaddii laga waayo iyo in lagu arko goobaha maxaa la yidhahdaa waxaa lagu iibiya ama lagu isticmaalo saddexdaas arrin ayaa lagu ogaadaa inta badan
ganacsiga daroogada waxa ay noqoto ganacsi saddex geesooda oo isku xiran oo u dhexeeyo dadka isticmaalo dadka gudaha soomaaliya soo gelaya iyo kuwa sidoo kaleeto bannaanka ka keena ee dhinaca xuduudaha taliyaha qaybta booliiska gobolka jubbada hoose sadiiq maxamuud dhogor ayaa leh dhinacyada isku xiran ee ganacsiga daroogada waxaa u badan oo ka adeegta dhallinyarada waxaa jirtay in dhowaalaba oon daba soconnay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan meelaha uu ka soo galo dowlad goboleedka jubbaland in aan ogaano alxamdulilaah muddo dheer kadib qorshihii daba socday iyo baaritaanno aan ka wadnay waxaan gacanta ku soo dhignay shabakadii dhammeed ee ka shaqaynaysay dowlad goboleedka jubbaland oo wadato doomankeedii dadkii kismaayo u joogay dadkii ka keenayay meesha uu ka imaanayay iyo ilaahay inugu guuleeyey in aan gacanta ku soo dhigno ayadoo aan la soo qabannay markaas ayada ah oo ugu yaraan konton duub oo xashiish ah haddaba doctor cabdirasaaq yuusuf jalaaludiin ayaa leh waxyeelada daroogadu waxaaba ka weyn baraarug la-aanta bulshada iyo hanaanka maamulada iyo dowladda jirtaba khatar burbur bulsho iyo khatar dadkii bulshada aan ugu qiimaha badnaa oo la rabay inay wax soo saar yeeshaan oo xilligii ay ugu awooda badnaayeen oo wax la bari lahaa oo wax soo saari lahaa waxay u leexanayaan muncadas aad u khatar badan waddo aad u khatar badan ayay dhallinyaradii u leexdeen waddadaasna oo ah hal mar in la doorto ah haddii aad dooratana sida looga soo laabtay adag tahay macna addictionka waa single time choice oo qofka hadduu doorto oo ay u baahan tahay wakti maskax caqli iyo iyo dhaqaalo fara badan in laga soo celiyo addictionka waxaa kaloo ii muuqato khatar ah inaan lagu baraarugsanayn waalidkii maamuladii hadday ahaan lahayn maamul iskuul iyo maamul jaamacadeed suladaadkii dowladdii inaanan attentionka iyo mudnaanta ay lahayd la siinayn ayadan way ii muuqato inkastoo la arkaya xaddi badan oo dhallinyaro ah oo saameyn togan ay ku yeelatay isticmaalka maandooriyaha noloshooda ka riday haddana waxaa jira dhallinyaro fara badan oo nadiif ah aanan la qabsanin sidoo kaleto maandooriye ay isticmaaleen magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka jaamacadaha ku yaala waxaa ka soo baxo dhallinyaro aad u fara badan oo xirfadlayaal ah kuwaasi oo xarumaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladdaba u shaqo taga mar walbaba
aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi barnaamijkaasi bandhiga v o e halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ama aan idhahday doodii gaabnayd oo inala socodsiinayo xuseen xasan dhaqane
taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa uu soo dhoweeyey go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka maxkamadda ayaa sheegtay inaysan awood u lahayn kagarnaqidda cabashooyinka ka dhasha go'aannada maamul ee doorashada dadban haddaba ma jirtaa waddo kale oo sharci ah oo u furan fahad yaasiin inuu ku dhaqaaqo mar kale waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan maxamed xuseen jaamac haraa iyo abukaate maxamed cabdi warsame jawaabta waxaa ku horreynaya sharciyaqaan haraa su-aastaa jawaabteedu waxaa weeye maxkamaddu awood ma u lahayd gelitaanka dacwadda ka timid fahad yaasiin jawaabtu waa haa weeye baad wuxuu sheegtay xaquuq asaasiya dastuuri ah oo uu xaq u leeyahay oo matalaad ah dacwaddaas inuu ku guulaysto oo ku gar helo shardi maahan ee waxa weye dacwadiisa in garmaqaalka dacwada la dhaqaajiyo markii la dhegaysto garyaqaanka guud iyo qareenkiisa dacwadu lasoo gebagabeeyo oo ama la yidhaahdo waad gar darayd oo kursiga dacwada aad soo gudbisay xaq umaadan lahayn markii hore oo waxaa jira habkiisii baa khaldanaa iyo waad guulaysatay labadaas buu lahaaye awood uma lihin kelmadda la yidhahdo maxkamaddu waxaa go-aan cadaaliya maahan waxaa go-aan siyaasi ah buu ahaa mana filahaya garsooraha aqoon la-aan inay ka keentay maxkamadda awoodda oo lahayd ayaday ahayd mar haddii ayaday tiri awoodba uma lihin ninkaas maxbuus cadaaradeed baa laga dhigay haddaan dib u sii fiiriyo arrintaas go-aankii shalay hal fasiraad buu ii yeelan karaa qaynuunka maanta adduunku isticmaalo waxoo la yihahdo equality of law oo qaynuunkan cadaaliga ah waxaa ka horreeyay qaynuunka siyaasiga ah ama later romankii kaas wuxuu la oran jiray laba dowlo hadday dirto tan- dar- dowladda awoodda yar baa gardarnayd oo gardarda la saari jiray laba qabiil hadday dirto qabiilka awoodda yar baa gardarda la saari jiro waxaa la saarayn jiray waxay dilaanna waxaa la oran jiray waa laga qaadi jiray wixii ayaga laga dilan ka kacbaa la oran jiray waayo reaction bay soo celin karaan qolada awoodda leh waxaan leeyahay fahad yaasiin inaan beeshiisu hubaysnayn baa go-aankaas u dhacay waa waa mahadsantahay garyaqaan haraa haye abukaate warsame go-aanka shala ka soo baxay maxkamadda iyo doodda hadda taagan haddaan hore u gudagalo marka koowaad go-aan kasta oo maamul waxaa cabasho looga qaadan karaa sida shuruucdaynu qorayaan nidaamka garsoorka sharci lambar saddex lixi ee soo baxay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa looga qaadan karaa cabasho maxkamadda sare Een, guddiga doorashada ama guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay ahayd wax alla waxay soo saaraan oo dhan waxaa lala aadayay maxkamadda sare amaa guddiga hadda taagan oo heer federaal oo hadda doorashada dadban wada saan ognahay guddigii madaxa bannaanaa meeshay ka baxeen shaqadii ay wadeen oo dhan waa la hakiyey waxaa lagu hakiyey shaqadaas een, shu- sharci hore oo jiray maahan wax lagu hakiyey waxa lagu hakiyey waxay ahaayeen heshiisyadii la galay oo sebtembar iyo wixii ka dambeeyey heshiisyadii la galo baydhabo iyo dhammaan la wada galay oo golaha eh, ah, qaranka ay galeen madasha guud ee qaranka ay galeen heshiisyadaasaa horta guddiga madax bannaana shaqadooda lagu fariisiyey guddiyadan cusubna lagu dhisay guddiyadan cusub marka waxay ku dhisan yihiin sharci lambar ah, sharcigii eh, shuruucdii macnaha se- 17 September- September ay ku dhisan yihiin Een, kaasaa marka xadidaayo wax alla wixii khilaaf ahaa oo ka yimaado guddiga doorashada iyo doorashooyinkan meeshii loola laaba lahaa sidaas daraaddeed marka een, ayadoo taa la raacayo waxuu- wuxuu leeyahay marka sharcigii een, 17 September wuxuu leeyahay wixii ka yimaada khilaafaad waxaa loola laabanaa golaha madasha qaranaa loola laabanaa haddii marka maxkamaddu dooda iyo is-hor istaagga u keenay xafiiska gariiqaanka guud oo ahayd in maxkamaddu aysan awood u lahayn guddigan doorashadana ay ku dhisan yihiin sharci gaara ee guddiga madaxa bannaanaa oo maxkamadda lala aadi lahaa aysan ahayn ee ay yihiin guddi maaragtaa m- gaara nidaam gaa- eh, sharci gaarana lagu maamulayo uu yahay saasay ay soo jeediyeen is-hor istaagaasaana maxkamaddu kabacdi qaraar ka soo saartay qaraarka marka maxkamaddu soo saartay waa ka warsam ahaan wuu ila saxan yahay S- een, waana wadada kaliya oo oo maaragta saxda ahayd maxkamadda go-aankay soo saartay wax saamayn ahoo caadiyan oo sida tooskaana kama muuqato garyaqaan haraa b- fahad waxa uu marka hore ku dhaqaaqay in uu daco gaarsiiyo maxkamadda sare Een, b- aragtidaada ama kan aqoontaada dhinaca sharciga een, ma jirtay waddo kale oo u furneed intii aanu aadin ee, maxkamadda sare guddiga khilaafaadka wuxuu dacwad geli lahaa haddii asaga ay guddiga khilaafaadku kursiga dacwad ku soo furaan oo jirto cid kaloo xaquuqda la sheeganaysa ama saxiixo ah ama murashaxa ama erge ah oo beesha kursiga aan lahayne ma ay jirto kursigu marka maadaama ay jirin xaquuqdan cid la leh oo ku haysata guddiga khilaafaadka sababuu ku aadaa ma jiro guddiga khilaafaadka waxaa aadi lahaa isna hogaansami lahaa markii ay jirto cid asaga haysata saas darteed wuxuu aaday dastuurkii maxkamadda sare court supremo inuu aado waa waxay ugu s- eh, ugu muhiimsanayd waa dariiqu ugu furnaa oo xaquuqdiisa inuu ku sheegto awooddaana ay ku gasho taas ayay ahayd awoodda maxkamadda cid u dhumin karta gaabin karta dheerayn karta oo sidii sharcigu u jiday ahayna ma jirto marka waxaan leeyahay xeer nambar soddon een, wuxuu ka hadlayaa hay-adaha dowladda ee maamulka eh ma amrahaya garsoorka toos ma geli karaan maxkamada ma oran cid oran kartaana ma jirto marka waxaan isleeyahay ma dhaafin meeshii xaqahayd uguu tegey jawaabtii ka soo baxdana waxay ahayd in aan lagu dhaqmin xaquudiisa uusan ka helin waa mahadsan tahay gariiqan hara haye abukaato warsame
way jirta haa waddada koowaad oo oo la aadi lahaaba waxay ahayd in marka koowaad guddiga khilaafaadka maadaama ay taagan tahay door murashaxiin kale oo la tartamayso oo ca- ay cabanaysa ay jirto ergadii qaybo ka mida iyo odayaashii dhaqanka oo cabanaya ay jirto halkaas waxay ahayd in cabashadooda ayaga ay ku maaragta ay la aadaan dhammaanba cabashada lala aado ee guddiga khilaafaadka kadib markii halkaas laga soo ama lagu guul daraysto lala soo aado waddada kale oo ah ee golihii caadigaha oo madasha qaran iyo dhinacaasa lala aada Ee, intaas markii laga soo samro kadibaa maxkamadda ay tahay shayga ugu dambeeyo ee lagu kala baxayo jaanisyadaasay ahayd in la maro in cabashadooda ay halkaas la aadaanay ahayd wixii uu isku difaacayo iyo cabashada in halkaas lala aaday tahay Ee, saaxiibkay waa ku waafaqsana hal qodob oo ah wax kasta oo shuruuc ah oo in maxkamadda lala soo aadayo xuquuq dastuuri oo dhan in maxkamadda lala soo aadayo laakiin ayadoo sidaas ay tahay ah haddana waxaa jira wax kasta waxay kala leeyihiin jaranjaro qa- go-aanno khaasaha jira oo gaara oo doorashooyinkan lagu maamulayo go-aanadaasaa la rabaa marka koowaad in la raaco maxay tahay xalka ama ma jirtaa waddo kale oo la dhihi karo haddii ay soo xirimtay midii maxkamadda sare ee fahad ay u furan tahay in haddana uu mar kale ku dhaqaaqo guddigaaliyaed madasha qaranka ma ahan u qaybsanayaal garsoor oo meel fadhiya oo loo yeeri karo ama la kulmin karo qof dhibanaahe arrin u sahlan ma ahan waa laga yaabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe oo xitaa leh xuquuqda sa- matalaadeed ee fahad yaasiin laguna gabadfalay hadduu madasha kulmiyo ama ay u surto gasho oo laga doodo waa macquul sababtoo xujo sharci ah oo kursigan hor taagan oo lagu diidan yahay ma ay jirto hadday jiri lahaydna guddiga khilaafaadka bay u gudbin lahayd oo halkaasay ka bilaaban lahayd ee guddigan doorashada oo heer federaal ayagu garsoor ma ahan hakin fasaxaad midna ma leh waxaa laga sameeyey guddigaas in loo gudbiyey cabashada ka timaada saasay ahayd saasay guddiga khilaafaadka waxay ku soo dhaaftay inaan cabasho u gudbinin waxaa loo marka waa isbaaro siyaasadeed baa ku dhacday rajada hadda u leeyahana waxaa weeye inay ba- raadiyo xaquuqdiisii haddii madaxweynaha hirshabeelle wuxuu ka helana waa nasiibkiisa taas kale anaga ima muuqdo haye ugu dambeyn eh, abukaato warsame Een, xalku waa fudud yahay dhibna ma laha haddaan laysdhibin xalku wuxuu yahay een, khilaaf ka taaganna lagu xallin karaa kursigaas doorashadiisa in lagu celiyo maadaama ay murashaxiinta la tartamayay ay yihiin waxa qaylinaya ay yihiin ergadii qayb ka mida waxa hadlaya ay yihiin odayaashii dhaqanka ay yihiin waxa ha- eh, ayaguna cabashada qaba halka xala oo lagu celiya oo ugu habboon waxa waaye in lagu celiyo kursigaas intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan maxamed xuseen jaamac xaaraa iyo abukaate maxamed cabdi warsame inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaana la socodsiinaya cabdulxaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan adalkiinba akhyaarta dhegaysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciil aan ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ruushka oo sheegay in ay tijaabiyeen gantaalka sarmat oo ah gantaalada balastikada ee qaaradaha isaga gudba cabdixaafid oo madaxweyne valadimir putin ayaa sheegay in tijaabadani ay indhahooda wax ku tusi doonto cadowga dalkiisa muuqaal la baahiyey ayaa lagu muujiyey iyada oo madaxweynaha ruushka sarkaal militari ahi u sheegayo in gantaalka laga ganay xarun militari oo ku taala deegaanka balastatiski ee dhinaca waqooyi galbeed ee ruushka gantaalkuna uu ku dhacay halkii lala beegsaday sida wargeysku daabacay ciidamada ruushka ayaa u isticmaalaya dagaalka ukraine waxaana uu ka mid yahay hub si tuugo ah looga keenay iiraan iyo ciraaq madaxweyne putin ayaa sheegay in sancadan loo farsameeyey gantaalkani aad ay u sarreyso awoodna uu leeyahay inuu ka gudbo dhammaan nidaamyada casriga ah ee lagaga hortago gantaalada isaga oo madaxweyne putin hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in gantaalkani uu kor u qaadi doono awoodda dagaalka ciidamada qalabka sida ee dalkiisa uuna yahay hub la iskaga hadlayn karo khataraha la soo gudboonaada ammaanka dalkiisa iyo inuu jawaab u noqon doono dadka caadaystay inay dacaayad iyo hanjabaad joogto ah la soo taagnaadaan wasaaradda difaaca mareykanka ayaa sheegtay inay u badan tahay inuu ruushku wax ka bedelay gantaaladiisii hore ka hor intii aanu samayn tijaabada waxaanay sheegeen in tijaabadaasi ay u arkaan dowladusyadii hore ee uu samayn jiray oo aanay ahayn khatar cusub oo maraykanka soo wajahday cabdixaafida wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa nin labaatan jir ah oo isaga oo gurigiisa jooga qof ku labisan dhar wada madow uu labaatan jeer toori ku dhuftay ninkan ayaa guriga si qasab ah kusoo galay ka hor intii aanu ninka dhalinyarada ahi weerarin ninkan ayaa markii hore wiilkaas si khatar ah u dhaawacay ka hor intii aanu qudha ka jarin shilkan ayaa ka dhacay xaafadda layidhaahdo blastow oo ku taala bariga magaalada london sida booliisku ay xaqiijiyeen wiilkan ayay booliiska iyo adeegyada caafimaadka degdega ahi isku dayeen in ay badbaadiyaan laakiin kuma ay guuleysan sida wargeysku daabacay falastiin ee sarkaal sare oo u hadlay booliiska ayaa sida uu wargeysku daabacay kiiskana baadhaya waxa uu sheegay in kasta oo baadhitaanku uu bilow yahay waxa aanu ognahay qofka dilka geystay inuu guriga si xoog ah ku soo galay kadibna uu dhowr jeer toorey geliyo wiilka dhintay kadibna uu cagaha wax ka dayey ninka dilka geystay ayaa xidhnaa dhar madow oo wejigiisa qariyey falastiin ee isla wargeyskaasi ayaa warbixinu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda ruushka oo ra-iisul wasaaraha britain iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladiisa kama in ay galaan dalka ruushka sababa la xidhiidha waxa ay moscow ku tilmaantay mowqifka cadownimada ah ee uu ingiriisku ka qaatay duulaanka ruushka ee ukraine bishii march eena dhaaftayna waxaa sidan oo kale ay uga mamnuuceen dalkooda madaxweynaha maraykanka jo biden sida wargeysku daabacay mas-uuliyiinta britain ee ay moscow sheegtay inaanay wadankeeda soo geli doonin waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda liis trus xogayaha difaaca ben wallas iyo toban mas-uul oo sarsare badiba golaha wasiirada britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aanan booqan karin ruushka waxaa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada scotland ra-iisul wasaarihii hore ee britain haddana ah xildhibaan teresa may moscow waxay sheegtay in ay go-aankan kaga argoosanayso cunaqabataynta britain ay saartay ruushka falastiin ee war qor-aal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xogta aan xadka lahayn ee been abuurka ah ee kasoo baxaysa london ololaha siyaasadeed oo looga goleeyahay in lagu guddoomiyo ruushka si caalami ah loo abuuro shuruudo lagu xakamaynayo dalka iyo in la ciijiyo dhaqaalaha dalka ay sal u tahay go-aankan ay dowladda ruushku qaadatay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynana barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha oo qoreen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay
saidkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo